habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha disembarna waa labaiyo toban sannadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda aaw waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah doorashada aqalka hoose ee baarlamanka puntland oo maraysa heer gebagaba ah iyadoo horeyna ay u soo afjarmeen maamulada kale badankooda waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan isu socodka ganacsiga ee koonfurta iyo waqooyiga mudug oo weli caqabado ay haystaan dagaalku suu u dhacay ganacsigu aad buulaysaa hadday tahay dhanka raashinka iyo hadday tahay badeecooyinka kale waa kala xiran tahay magaalada maalo baciid baa kaalma dadkii isku gadbi jiray magaalada magaalo yaryeeriya dadka ganacsiga caanaha la kala beynta raashinkaa la kala beynta baabuurta dhex marisay wixii waa la kala xirinaa magaalada laga kala dhigo waraysi ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee soo food saartay shiinaha iyo madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump kuna saabsan jasiiradda taiwan kan waxaa la odhan karaa waxa weeyaan inay baargayn tahay ama uu la xisaabtamayo kale oo ku giijinayo dalka china waayo dalka china dee dhinaca ammaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran taiwan ayaa ka dhexeeya
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada ka soo yeeraya madaxweynaha la doorta ee maraykanka donald trump ee ku aadan inuu su-aal geliyey in maraykanku uu sii wadayo siyaasadiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal ilaa shiinuhu uu la yimaado tanaasul ganacsi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasadani ay dhigayso in taiwan ay ka mid tahay shiinaha in ay aasaas u tahay xidhiirka maraykanka iyo shiinaha wuxuuna ugu baaqay trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintani ay leedahay wargeyska ay dowladda shiinuhu maamusho ayaa trump ku tilmaamay inuu yahay qof aan wanaagsanayn oo u fakaraya inuu siyaasadda taiwan u isticmaalo arrin uu wadahadal dhaqaale ku furo
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan suuriya oo fadhigeedu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey taasoo u suuro gelinaysa ciidamada dowladda inay qabtaan guud ahaan magaalada agaasimaha hay-addan cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka xalab uu ka hadray keliya waqti aada u yar wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka sheekh saciid taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan sagaashan boqolkiiba meelihii ay mucaaradku maamuli jireen ee magaalada goor sii horreysana ciidamada dowladda suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada koonfureed ee magaalada xalab kadib duqeymo aanan kala go' lahayn oo ay ku garaaceen dhufaysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku ka haysteen magaalada xalab hay-adda xuquuqda aadanaha ee kor ka muraaqabaysa xaaladda suuriya iyo warbaahinta ayaa labaduba sheegay in bariga magaalada xalab ay ka barakaceen kumanaan kun oo ruux labadii maalmood ee lasoo dhaafay
xoghayaha difaaca maraykanka ash carter ayaa booqday israa'il isniinta maanta ah si uu ula dabaaldego nuucii labaad ee diyaaradaha dagaalka ee f t d f ee lagu sameeyay dalkan maraykanka oo halkaasii gaarayay maanta israa'il ayaa ka mida dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka islamarkaana waxay qorsheynaysaa inay iibsato konton ka mida diyaaradahan carter waxaa soo dhoweeyey wasiirka difaaca israa'el avigdor liberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala tal aviv diyaaradahan ayaa la filayay in israa'il ay soo gaaraan gelinkii dambe ee maanta iyagoo kasoo duulaya dalka talyaaniga balse cimilada oo aada u xun ayaa dib loogu dhigay barnaamijka diyaaradaha f td f ayaa waxaa lagu cambaareeyey dhaqaalaha fara badan ee ku baxa madaxweynaha la doortay donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay cambaareyn uu u jeedinayo diyaaradaha f t d f booliska turkiga ayaa xiray ilaa iyo boqol sideed iyo toban sarkaal oo ka tirsan xisbiga h d b ee taageero dadka kurdiyiinta turkiga kadib markii ay dowladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada b k k ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga cutubyo ka tirsan ciidamada booliska oo ay kor ka caawinayeen helikobtaro ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimadda ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee istanbul dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga h d b howlgalka ay ciidamada ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobolada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda b k k sheegatay laba qarax oo mataano ahaa oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta beshiktash ee magaalada istanbul halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo siddeed iyo soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo konton qofood saacado yar kadib markii ay b k k sheegatay weerarka ay diyaaradaha militariga turkigu waxay u duqeeyeen fariisimo ay jabhaddani ku leedahay waqooyiga dalka ciraaq
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington magaalada garowe waxaa heer gabagaba ah maraya doorashada aqalka hoose ee maamulkaasi iyadoo halkaasi lagu dooranayo soddon iyo toddoba xildhibaan shalay iyo maanta ayaa la doortay ilaa iyo shan iyo toban xildhibaan warbixintan waxaa goor dhoweyd nooga soo diray magaalada garowe waryaheena nuux muuse barjaab doorashada aqalka hoose oo dib uga bilaabatay shalay magaalada garowe kadib maalmo badan oo hakad ay ku jirtay ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay lagu doortay shan iyo toban xildhibaan taasoo tirada la doortay ka dhigaysa soddon iyo lix xildhibaan waxaana dhiman hal xildhibaan iyadoo ilaa iyo toddobadii fiidnimo ee caawa ay guddiga ku sugnaayeen howlka doorashada si loo soo dhammaystiro booska soddon iyo toddobaad oo haween ay ku tartamayaan waxaa waa gabagabadii doorashada ee socotay hadda muddada dhowrka bilooda kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee puntland khaliif aw cali oo saxaafadda u sheegay in qorshuhu uu yahay in lasoo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose isla laba iyo tobanka diseembar doorashadii labada cisho ugu dambeysay ka soconaysay garowe ee lagu doortay shan iyo tobanka xubnood ayaa afar ka mid ay yihiin haween xildhibaanada lagu doortay garowe ayaa u badan xildhibaano cusub inkastoo ay jiraan xubno kasoo laabtay xildhibaanadii hore guddiga doorashooyinka ayaa intii ay socotay doorashada beelaha qaybtood ku amray inay soo gudbiyaan haween dhexdooda tartama si loo helo qoondada haweenka marka iyadoo ay arrintaasi jirtay oo rag badan oo murashaxiina oo aada iyo aada u soo loobingareeyey oo filanayey inay ka mid noqdaan kuraasta laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta ah ee baarlamaanka federaalka laba kun iyo lix iyo tobanka laguna soo xulayay ergooyinka iyo doorashada dadban in ay kuraas badan oo ka mida lagu asteeyey gabdhuhu inay gaar ugu tartamaan taasina waxay keentay xoogaa caqabado iyo ka xumaansho dadka ma garanaysaa dadkii tartamayaasha xoogaa hadde maadaama ay dhib badan iyo culays badani jiray mid ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee puntland oo lagu magacaabo cali faysal ayaa iscasilay shalay xilli lagu guda jiray doorashada wuxuuna ku sababeeyey iscasilaadiisa inay la xiriirto musuq maasuq hareeyey qaabka doorashada ay u socoto nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhinaca kalena afar xildhibaan ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho kuwaas oo ka mid ahaa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka afarta xildhibaan ee la doortay ayaa dhammaantood ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka uu waqhtiga ka dhammaaday waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan goordhoweyd inoo soo diray
doorashada afar kursi oo maanta ka dhacda muqdisho laba ka mida waxaa ku soo baxay dumar kuwaasi oo kale ah xildhibaan saare cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo xildhibaan faadumo xasan cali tartan aan adkayn oo la galeen laba musharax oo kursi kula tartamaysay xildhibaan faadumo xasan cali ayaa heshay afartan iyo sagaal cod sida natiijada ugu dhawaaqay mid ka mida guddiga doorashooyinka ee ku sugnaa xarunta gaadiidka booliska waxaanu ku tartamayay labada musharax oo kale ah faadimo xasan cali iyo maryan xasan axmed natiijadana waxay kala heleen faadimo xasan cali waxay heshay afartan iyo sagaal cod maryan xasan axmedna waxay heshay hal cod isku darkooda waa konton sidaas daraaddeed waxaa ku guulaystay kursigii xildhibaannimo faadimo xasan cali labada kursiya kale raggu ay ku soo baxeen waxay kala ahaayeen xildhibaan jamaal ismaaciil oo hore uga tirsanaa baarlamaanku wakhtuu ka idlaada ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo xildhibaan cabdulaahi ismaaciil ducaalow loo yaqaana sugule oo labaduba tartan adkeen la gala musharaxiin goobta yimid waxaa ku tartamaysay laba musharax sacdiye maxamed daahir iyo cabdilaahi cismaan ducaale kursiga doorashadii waxaa lagu kala helay saacadihii waxay heshay hal cod cabdilaahi cismaan ducaalna wuxuu helay shan iyo afartan cod afar codna way xumaadeen tirada guud waa koob iyo konton koob iyo konton cod hal qofna ma codeen saa laajligeed doorashada musharaxnimada baarlamanka xubintii u matali lahayd beeshan waxaa ku guulaystay cabdilaahi cismaan ducaale farduus maxamed ducaal oo ka tirsan guddiga heer federaal ayaa ka warbixisa halkay maraysa doorashada xildhibaanada aqalka hoose gobolada waqooyi oo hadda la xaqiijin sagaal iyo toban kursi lagu doorta muqdisho afartan iyo lix ka mida kuraasi loogu talagalay doorashadu hadda saddex maalmood ayaynu ku jirnay si fiicanay u socotaa amniga maasha allah howlwadeennada si fiicanay u wada socotaa hawsha doorashooyinka si loogu talagalay waxaa doortay waa sagaal iyo toban xildhibaan lix ay dumar yihiin maalintii koowaad waxaa la soo saaray lix xildhibaan maalintii labaad waxaa la soo saaray sagaal xildhibaan maantana aan joognana waxaa la soo saaray afar xildhibaan kootadii haweenka iyadna meesha kama maqno oo annagu haddaan nahay guddiga sare ee fiit waxaan eegaynaa kootadii haweenka kootadii haweenka shan somalilan waxaa lagu lahaa saddex iyo toban dumara laakiinse waxaan rajaynaynaa somalilan inta ay ka badato oo ay shan iyo toban dumar ilaa afar iyo toban dumara ay keento saaka waxaa soo baxday gabadh aan loogu talagelin kooto oo tartan ku soo baxday marka hadda waxaan maranaa shan koota iyo gabadh kale oo caad u soo baxday oo si tartan ku soo baxday marka lix dumara hadda la maraya xildhibaanada la doortay guudahaana waa sagaal iyo toban xildhibaan lix iyo afartan xildhibaan weeye cabdulqaadir o k v o a muqdisho
magaalada gaalkacyo waxay ka soo kabanaysaa colaadii ka dhacday bishii hore oo ay ku dhinteen dad fara badan iyadoo kumanaan kun oo qofna ay ku barakaceen ha yeeshee ganacsatada magaalada waxay ka cabanayaan in weli ganacsigii koonfurta iyo waqooyiga mudug uu kala xiran yahay warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
ganacsatada suuqa gaalkacyo ayaa sababo kala duwan ku sifeeyey kala xirnaanta ganacsiga waxaana yar inta badan isu socodkii labada dhinac taasi oo ah xaalad horay aan looga baran gaalkacyo balse hadda ugub ah xaliimo cali diiriya waa ganacsatada gaalkacyo waxa ay v o e da uga warramaysaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa gaalkacyo iyo sida uu hadda yahay dagaalku suu u dhacay ganacsigu aada guuleysaa hadday tahay dhanka raashinka iyo hadday tahay badeecooyinka kale waa kala xiran tahay magaalada meelo baciid baa kaalma dadku isku gudbi jiray magaala magaalo yaryeeriya dadku ganacsiga caanaha la kala badan jiray raashinkaa la kala badan jiray baabuurta dhex marisisay wax alla waxaa adeega dadku u baahay qayta gariiriga magaalada dhex bartankeeda baaluuka baa laga kala shaqaysan jiray wixii waa la kala xiray laba magaala laga kala dhigay heshiiskii cabdullaahi isii caydiid dhowr iyo labaatan sana laga jooga magaalada weligeed waa laisku gudi jiray dagaal waa dhici jiray isla markiina waa laga heshiin jiray wixii dhibaa yaallana waa la xallin jiray maanta ma aan garanayno macnaha waxa ka dambeeyaana waxaan waxay yihiin yaxye macalin maxamed waa nin dhallinyaro ah oo ganacsi ku haysta gaalkacyo xirnaanta waddooyinka suuqa gaalkacyo soo gala iyo gaadiid fara badan oo ku kala xaniban labada daan ee gaalkacyo ayaa ku tilmaamaya dhibaato soo korortay oolka midigsiga ogtiinba alaabuhu badanaa waxay ugu yimaadaan badanaa waxay ugu yimaadaan dhinaca bikada boosaasay ugu yimaadaan waxaana moodaa kala hornaansho inuu saameyn ku yeeshay oo alaabtii oo ka imaan weyday oo baabuurtii taagan tahay magaalada gaalkacyo taagan tahay arrintaas waana arrin uguba aad baan nooga xunnahay waxaana moodaa maamulada oo gobolka inay arrintaas wax ka qaban waayeen hadda alaabta hadday goodayna ganacsatadu ilaka ayay ayay ayay hadda wax wax soo degsan lahayd aqabi hadday noqoto maxamed hadday noqoto ayay aad arrintaas hadda la hadlayaayo saameyntu hadde saas bay noqotay maxamed qaybshe waxa uu xafiis socdaal oo dadka u kala gudbiyo gobollo badan ku leeyahay gaalkacyo waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatada ka haysata isu socod la-aanta gaalkacyo ka jirta annaga koleta xafiisyadeena safarada ayay qaabisanaayeen hargeyso boosaaso xamar garoowe galgaduud meel walba oo gobolada soomaaliya ka mida marka dhinaca ma garanaysaa garoowe iyo boosaaso iyo dadka u bixi jiray hakad weynaa galay kuwa hore u baxan hadda waa xiran yihiin weli waxaa codsanaa xataa dadkaas in xorriyaddooda dib loo soo celiyo wixii aan dembi lahayn haddii kala xirnaanta ganacsiga uu sii socdo maxaa ka dhalan karaa ilmaha abtigu eedoo boosaaso jooga inaan soo booqan karin waxyaabo badanaa jira marka waxaa weeye in waxaa maamulada ay ka wada hadlaan oo arrimaha xiriirka bulshada si fiican loo wanaajiya codsan lahaa kala xirnaanta ganacsiga waa xaalad dhowaan gaalkacyo ka bilaabatay kadib markii uu istaagay dagaalkii u dhexeeyey labada maamul ee gobolka ka arrimiya ha yeeshee wadooyinka ay gaadiidka isaga kala gudbi jireen ayaa lagu gooyey ciid iyo dhagaxyo waxaana arrintaasi ay dadka gaalkacyo ku tilmaameen inay tahay mid keeni karta isbeddel nololeed ganacsi maba jiro meel kasta waa xiranta magaaladu waa ganacsiga dadka isku gudbi jireen xaggaa dadku imaan jira xaggaa laga imaan jira xaggaa laga imaan jira xaggaa waxa wahay wax oo corruption oo isku xiro maaragtay dad oo oo isku xiran bay ahayd dadkii waa la kala xiray xaggana bec ma jiro xaggana bec ma jiro marka ilaahay kala furfuraasaa qaadirin maamulada gobolka ka arrimiye ee galmudug iyo puntland oo xiriiro kala duwan aan kala sameeyey kala xirnaanta ganacsiga kama aysan jawaabin ha yeeshee isu socod la-aanta labada gebi saameyn kuma yeelan oo keliya ganacsiga waxaa kale oo jira in ay xaniban yihiin gaadiid sida gargaar oo u raran sida v o e da ay heshay hay-adda w f b cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dowladda shiinaha ayaa digniin adag u dirtay madaxweynaha cusub ee maraykanka ee la doortay donald trump waxaana ay uga digtay inuu wax ka bedelo siyaasadda maraykanka ee ku aadanayd jasiiradda taiwan ay ka tirsan tahay dalweynaha shiinaha donald trump ayaa isna hadallo adag u diray shiinaha haddaba isbedeladan siyaasadeed maxay ka bedeli karaan xiriirka shiinaha iyo maraykanka waryaheena maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada london haddaad umahadsan tahay maxamedow walaal china iyo taiwan waxay isku ahaan jireen wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol laba iyo tobankii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol sagaal iyo afartankii intii udhexaysay hal dal bay isla ahaan jireen taiwan waxay ahayd meesha xukunta china intiisa kala xukunta laakiin dagaalo fara badan oo sokeeyo oo ka dhacay dalka china ayaa wuxuu sababay in laga riixo qolada xukunka marka ilaa iyo kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii taiwan waxay lahayd gaar baan isku taagay way jiraan wadamo badan oo beriga aqoonsaday oo maraykanku ka mid yahay magaalada san francisco ayaa twitch lagu kala seexday laakiin markii dambe wadamadii xooga lahaa intoodii badnayd waa ay ka noqdeen markii uu joyna soo xoogeystay ay populationka chinina aada buu u badan yahay ganacsiga aagga uu maraykan ka lahaa iyo berigii dambe midoogii sovietna aada buu u badnaa markaa dalalkii midooga soviet hoos imanayay kuwii maraykanka hoos imanayayba si aayaraa yara ayay uga laabteen way jiraan wadamo iminka ikhtilaafsan oo ilaa afartameeye ah laakiin ma aha wadamo dee si wanaagsan u kaalmeyn kara oo soventigooga ilaalin kara kursina kuma laha united nationka kuma laha taiwan ilaa iyo hadda waxay ku dhaqmaan wax la yidhaha maraykanka iyo iyo wadamada adduunyada ay kula dhaqmaan taiwan waxa weeyaan wax la yidhaha one china policy oo dhulkaasi inuu china ka tirsan yahay siyaasad ahaan iyo dhul ahaan iyo dad ahaanba waa saddex iyo labaatan milyan oo qof dhulka ay ku nool yihiin waa dhul aada u yar oo ilaa lix iyo soddon muxuu ahaaye kun oo kilomitr oo isku wareega ah waa waxa weeyaan dadka ugu badan ee aan la ictiraafsanayn weeyi waana wadanka ugu qanisan wadamada aan la ictiraafsanayn marka la eego wadan aada u qaniya oo dimuqraadiya weeyi waan gartay hong kong maxay kala mid tahay maxay kaga duwantay aada iyo aad ayay u kala gedisan yihiin markaad eegto hong kong taariikh ahaan iyo taiwan xiriirkay la leeyihiin labadooduba china markaad hong kong aad soo qaadato boqol sannadood buu ingiriisku gumaysanayay boqolkaa sannadood kabacdii sanadii markii la gaadhay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiiyo sagaashankii ayaa wadanka hong kong uu aqoonsigii ka helay oo wadan xora noqday dabeetana wuxuu ku biiray dalkii china ayuu ku biiray marka xiriirka uu hong kong la leeyahay china ma aha sidii wadan toosa oo dee sida maaragtay dal oo kale iskuma aho ma dhamaystirna laakiin waxoogaa waa confederation waxay idhaahdaan oo kale waxyaabahay wadaagaan waxaa ka mid a ammaanka oo dhan ama defenceka national defenceka waxa suga dalka china isagoo way hoos yimaadaan ammaanka markay noqoto dhinaca ciidamada arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda oo dhanna way hoos yimaadaan laakiin dalka hong kong waxay u madax bannaan yihiin arrimahooda gudaha waxay ka qabanayaan iyaguna waa dal dimuqraadiya waa la istoortaa sidoo kale waxay k ku madax bannaan yihiin ganacsiga ay la sameynayaan adduunyada inteeda kalena way way way ku madax bannaan yihiin oo si gaaray adduunyada ula macaamilaan iyagu ilaa toddoba mi toddoba milyan iyo iyo laba boqol oo kun oo qof weeyi waana dee wax magaalo aan aada uga sii weyneyn oo laba kun iyo toddoba boqol laba kun iyo toddoba boqol oo kilomitr oo isku wareeg oo dhul weeyi waa dhul aada u yar sidaasay xaalkoogu iyaga yahay marka kala duwanaanshuhu aad buu u ballaaran yahay waan gartay maraykanka haddaynu arrintiisa u nimaadno ee donald trump madaxweynaha la doortay waxay isla hadleen madaxweynaha taiwan arrintaas oo ka cadhaysiisay eh, madaxda shiinaha markaad soo eegta dhaqankii hore ee maraykanka arrintani maxay leeban karaysaa Eh, waa su-aal aada u ballaaran oo oo mugeyga la weeyi oo dee ay- waxyaabaha ay markaad eegto ololihii doorashada ee eh, donald trump waxaa ku jiray inuu jeenay si wanaagsan ula xisaabtami doono ololihiisa wadamada uu aadka ugu fooganaa ee warwarka laga qabay bay ahayd meelaha uu aadka u taabanayay trump haddii aynu ku noqono waxa weeyaan dalka jinaha iyo dalka maraykanku waa dalal markaad eegto marka laba wadan la eego waa labada wadan ee ganacsiga ugu ballaaran ee adduunyada ka dhexeeya weeyi ilaa lix boqol oo bilyan oo dollar lacag u dhiganta ayaa sanadkii dhex marta oo ganacsi ah ayaa dhex mara oo aan wadan kale oo noocaasoo dee laba wadan oo noocaasoo ganacsi intaa laigi dhex mara adduunyada ma jiro marka laga reebo eh, dalka maraykanka iyo china marka waxa uu isagu ku dacweeyey waxaynu ka faa'iidnaa lixdaa boqol ee bilyan ee dollar wax ka yar eh, muxuu ahaa boqol iyo lix iyo toban bilyan oo keliya halka uu china ilaa iyo afar boqol iyo saddex iyo sideetan bilyan oo dollar uu sanadkii inaga faa'iido Eh, sababtuna waxay tahay warshadaheeni oo dhan baa u qaxay Eh, lacagteeni buu eh, devaluation ku samaynayaa oo guudaridaya marka dagaal adag buu inagula jiraa oo ganacsi waa inaynu xidhiirkiisa bedelaabay ay dacwadiisa ugu hore ahayd marka markii uu madaxweynaha la yidhaahdo tazeng wen ee dalka taiwan uu soo telefoon kusoo garaacay labadii eh, bishii december aynu hadda ku jirno ayaabaha xidhiirkii uu markaa u cadeeyey inuu la macaamili doono dalka taiwan tan waxaa la odhan karaa waxa weeyaan inay baargain tahay ama uu la xisaabtamayo kale uu ku giijinayo dalka china waayo dalka china dee dhinaca ammaanka iyo ganacsi ballaaran oo ka ballaaran taiwan ayaa ka dhexeeya afar boqol oo basin gaaraysu maraykanku ku leeyahay dhinaca eh, wad- wadamada faaliska oo uu dee maaragtay cilaaqaad badan leeyahay dalka Fi- philippines laleeyahay south eh, eh, korea laleeyahay japan uu joogo bases ku leeyahay waaweyn marka maraykan kama maarmo oo dee china xiriirkoogu inuu xumaado dhaqaale ahaan uma wanaagsana laakiin waxay tana u eg tahay inuu si wanaagsan ula xisaabtamayo oo uu leeyahay dee faa'iidada aanu idinka helnaa waa ay yar tahay Eh, laakiin faa'iidada idinku naga heshaan baa badan marka waa dhaqaalihii inuu isdheeli karo weeyi taasun baa laga yaabaa inay daaran tahay waxaana uu ku dhawaaqo uu caddeeyey in ja- siyaasadii hore ee la odhan jiray one china policy oo afartii qarni ugu dambeysay ama afartankii sano ugu dambeysay uu maraykan kula macaamilayey china iyo iyo taiwan oo ah dal isku yihiin taa inuu bedelayo ayaabuu ayaabuu caddeeyey laakiin kolleyba arrintaasi waxa weeye arrin dhaqaalaha iyo ammaanka taabanaysa oo aan een, aan la- sidaa dhibta yar ee telefonka lagu wada hadlay aanu xumaan karin weyi
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan magaalada london waxa uu u waramayey wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheere
habeen wanaagsan dhegaystayaal markana dalka kenya dalka kenya waxaa maanta laga xusayaa konton iyo saddex guuradii kasoo wareegatay xilligii shacabkaasi ay xorriyadooda ka qaateen dowladii ingiriiska labayo tobankii bishii disembar sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii munaasabad lagu xusaya maalintan ayaa lagu qabtay magaalada gaarisa xarunta gobolka soomaalidu ay degtay ee waqooyi bari kenya waryaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
guud ahaan dalkani kenya maanta waxaa laga xusayaa konton iyo saddex guuradii ka soo wareegtay xilligii dowladda dalkani kenya ee xornimada ka qaadatay dowladdii ingiriiska maanta waa jamhuuri dhey calankeena keyna maalinta caroobaar dabaaldeyna gafanaan nadiifa barayaan la siiyo noo bidhaashay maanta
xaalada kala duwan ayaa waxaa laga sheekeynayaa in dalkani kenya ay soo martay xilligii dowladnimada ay qaadanaysay iyadoo gumaystihii sannadaasi kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii ka hore dalkani haystayna dhibaatooyin kala duwan dalkani kenya u geystay taasoo ah mid maantaoo kale lasoo xasuusiyo hogaamiyaashii ka hadlay garoonka kubadda cagta ee maanta la hadlay kumanaanka dadka waxaa ka mid ahaa gofanarka gaarisa county mudane nadiif jaamac aadan oo sheegay in maantaoo kale loo baahan yahay muwaadiniinta kenyaanka inay gacmaha isqabsadaan kana fogaadaan wax walba oo carqalad ku keeni karo horumarka gobolka siyaasad way dambaysaa hadda muhiimadda waxaa weeyaan tutuuda amaani laakiin dadka iyadoo awxigu ka uusan joogin dadka yaa lugoynin dadka yaa la khaldin marna igama maqlaysiin ka cid soo colaysta ama heblo la soo colaysta ama heblo soo caaya ama heblo wax soo dhahay ma idhahayo gobana ku-xigeenka gaarisa county mudane cabdulaahi xuseen oo halkaasi isaguna ka hadlaya waxa uu ku dheeraaday in laga fogaado shacabka gobolkan in madaxa la isku geliyo col waxba ma taray dagaal wiil wuu ku dhintaa maahina kuma dhasho maxaad u dagaaliyo wiilkaaga dhimani maxaad isku dili maxaa jira maxaad nooshaaba yar towlka waxba yaan isku dilin walaal ha la ahaado siyaasana shan sana waa imaan jirtay haddana waa soo dhow tahay tan kale nabadgelyada ha lagu dadaalo haddaan nabadgelyo jirin meeshan intaa annagan ma joognin hogaamiyaashii kala duwan ee halkaasi ka hadlay dhammaantood ayaa waxay ahaayeen kuwa inta badan dadka gobolkani ku ammaanayay deganaanshaha ammaanka gobolkan ayagoo sheegay in laga fogaado carqalad ku imaan karta dhanka horumarka gobolkan iminka uu tiigsanayo oo marba marka kasii dambaysana gobolkan qaybo wanaagsan uu ka gelayo dalkani kenya gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolkani mudane xuseen fly oo dhalinyarada la hadlayay ku nuxnuucsaday hanaanka gobolkan uu horumarka u gaaray iyo qaabka dadka siyaasiyiinta ah qaarkood ay doonayaan in gobolkan ay dib ugu dhigaan election wuu imaanhaya waa wax iska imaani wuu tegi waxaad aan dhammaanaynin waa walaaltinimada iyo wejiga in meelaha laiskugu qabsado meelaha laisku cocaayo waa laga fiican yahay ninkii rabo inuu maartay dadweynaha kuura ka baryo ayarkow asaga si nabadi hooga baryo laakiin in dadka laisku diro dad oo gambarkiisa asaga raadsanhayo inuu dadka isku diro muhiim annagaan iska ilaalino tafadalisaana mudane mukhtaar shiidiye oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya oo ka hadlayay maanta munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in maantaoo kale ay tahay maalin ku weyn kenyaanka dadka kenyaankana loo baahan yahay sidoo kale in ay issoo xasuusiyaan maalimihii mugdiga ahaa ee lasoo maray kenya markii xornimo la helaye dadka wuxuu ahaa lix milyan maanta waa afartan iyo shan milyan horumar badan baa waddankan la gaaray xornimadana si raqiis ma lagu helin xornimada dhiig baa daate dad baa duur u gale dad baa dadaale juhdi badan baa la falay xornimo waddanka lagu helay xornimada maxaa loo helaya waxaa loo helaya number one gaajo inay laga baxo number one gaajo inay laga baxo number two cilmi darri ama doqonnimo inay laga baxo number three inay fakhrinimo laga baxo guntii iyo gabagabadii jamhuuri day maantaoo kale laba iyo tobanka bisha disembar sanad walba guud ahaan dalkan ayaa laga xusaa waxaana kenyaanka lasoo xasuusiyaa dhibaatooyinkii kala duwanaa iyo iminka horumarka lagu tillaabsaday guud ahaan dalka xadgudubyo kala duwan ayaa kenyaanku ay sheegtaan in gumaystiiyay u geysteen balse waxay sidoo kalena sheegtaan in wax badan ay ka barteen maxamed faarax shire v o a garoonka kubadda cagta gaarisa magaalada gaarisa
markana dhegaystayaal kaalimihii suuga inta heestii bilan codka macaan ee hibanuura iyo axmed rabsha
bilane walaal bima tahe moogtahay badweyn lama beegsade bilane walaal bima tahe moogtahay badweyn lama beegsade ماشي بسليب انا ولباح بهاله قلال كما بيري ماشي بسليب انا ولباح بهاله قلال كما بيري soo jacayl waa boog ku taal beerkiya wadnaa balan loo dhigaa baanu ma noqdee berri kuma simo barna uma tara hor ma bogsiin kare ma taraaho, ma bogsi taree.
haddaad baahantay guryo boqod iyo baadidoon baryo lama horeen haddaad baahantay guryo boqod iyo baadidoon baryo lama horeen
ruuxii bukee birtu saarantay ay tahay bastii hurda kama bogteen ruuxii bukee birtu saarantay VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe iyo doodii gaabnayd iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada wararkii caalamka
shiinaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ee ku aadan inuu su-aal geliyey in maraykanku uu sii wadayo siyaasadiisii ku aadanayd in shiinaha ay u arkaan hal dal ilaa shiinuhu uu la yimaado tanaasul ganacsi afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in siyaasadan oo markaasi dhigaysa in taiwan ay ka mid tahay shiinaha inay aasaas u tahay xiriirka maraykanka iyo shiinaha wuxuuna ugu baaqay trump inuu fahmo xasaasiyadda arrintaasi leedahay
koox kor kala socota colaadaha ka aloosan suuriya oo fadhigeedu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka magaalada xalab uu gaaray dhammaad xilli xoogaga mucaaradka ay ka baxayaan fariisimahoodii ugu dambeeyey taasoo u suuro gelinaysa ciidamada dowladda inay wada qabtaan guud ahaan magaalada xalab agaasimaha hay-addan cabdulraxmaan ayaa sheegay in dhicitaanka xalab uu ka haray keliya waqti aad u yar wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka sheekh saciid taasoo ka dhigan in hadda ay gacanta ku hayaan sagaashan boqolkiiba meelihii ay mucaaradku maamuli jireen ee magaalada goor sii horeysana ciidamada dowladda suuriya ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka mucaaradka degmada koonfureed ee magaalada kadib duqeymo aanan kala go' lahayn oo ay ku garaaceen dhufaysyadii ugu dambeeyey ee ay mucaaradku heysteen ee magaalada xalab xogayaha difaaca maraykanka ash carter ayaa booqday israa'il isniinta maanta ah si uu ula dabaaldego diyaarado nuucii labaad ah ee kuwa dagaalka f oo lagu sameeyey dalkan maraykanka oo halkaasi gaarayey israa'il ayaa ka mida dhowr dal oo dalbaday diyaaradahan dagaalka islamarkaana waxay qorsheynayaan inay iibsadaan ilaa iyo konton ka mida diyaaradahaasi carter waxaa soo dhoweeyey wasiirka difaaca israa'il abigdor liberman xarunta ciidamada cirka ee ku taala tel aviv booliiska turkiga ayaa xiray ilaa iyo boqol sideed iyo toban sarkaal oo ka tirsan xisbiga h d b ee taageero dadka kurdiyiinta turkiga kadib markii ay dowladdu ku eedeysay in xisbigan uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada b k k ee dagaalka kula jirta dowladda turkiga cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska oo ay kor ka caawinayeen helikobtaro ayaa sameeyey howlgalka oo ka dhacay magaalooyin badan oo ay ku jiraan caasimadda ankara iyo magaalada ugu weyn waddanka ee istanbul dadka la xiray ayaa waxaa ku jira madaxdii xisbiga howlgalka ay ciidamadu ku xireen dadkani oo laga sameeyey dhammaan gobollada dalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ay kooxda b k k sheegatay laba qarax oo mataano ah oo axaddii lala beegsaday garoonka kooxda kubadda cagta beeshiktash ee magaalada istanbul halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo siddeed iyo soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo konton qofood
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington kadib dibudhacyo isdabatixan oo ay la kulmeen kooxda isis labada siiriya iyo ciraaq waxay maalintii axadda dib u qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee siiriya ku taala ee la yidhaahdo balmiyara isis waxaa ka faa'iideystay ciidamada siiriya iyo kuwa ruushanka ee taageeraya oo xoogaga isku ge- oo xoogooda isku geeyey dagaalka ka socda bariga magaalada Aleppo ee dhinaca waqooyi wariyaha v o e da Salatika Hawk ayaa ku soo waramaysa in xulufada reer galbeedku ay ku eedeynayaan ruushka inuu ku guul daraystay inuu oofiyo hadafkii uu sheegay inuu Syria u tegay ee ahaa la dagaalanka kooxaha jihaadoonka ah waryaheena Ibrahim Xasan Daandurey ayaa noo soo koobaya warbixintan
kooxda dacish ayaa dib u qabsatay balmayra axadii iyaga oo ka saaray ciidamada dowladda xarunta unesco inkastoo ruushiya ay wado duqeymaheedii dhanka cirka waa markii ugu horreysay oo mataliinta si weyn ay u soo shaqaan kadib markii muddo hadda hal san laga joogo lagu dhabar jabiyey syriya iyo ciraaq kooxda mataliinta daacish ayaa xoog looga saaray balmayra bishii maarj ee lasoo dhaafay iyaga oo burburiyey dhismooyin taariikhi ah oo laba kun oo sano jiray ciidamada dowladda syriya iyo kuwa ruushiya ayaa duulaan xoogan oo ka dhana fallaagada ka wada bariga xalab qaar kalena ay kusii siqayaan rakha iyadoo mataliinta daacishna ay u ruqaansadeen dhanka koonfurta xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carter ayaa dhaleeceeyey ruushiya And Russia also said it was going to fight ISIL, but then it did neither of those things, and instead has only inflamed the civil war.
ruushiya waxay hore u sheegtay inay dagaal kula jirto kooxda daacish ayna taasi sameeyeen laakiin ay uun sii huriyeen dagaalka sokeeye islamarkaasina ay sii daba dheereeyeen shiddad haysata shacabka suuriya carter ayaa dad uu sabtidii kula hadlayay dalkaasi baxrayn wuxuu u sheegay in maraykanka uu dirayo ciidamo dheeriya oo gaaraya laba boqol si ay ugu biiraan saddex boqol oo askari oo kale oo iyagu howlgal u jooga dalkaasi syriya ciidamadaasi waxay tababaro siiyaan xoogaga maxalliga ah ee la dagaalamaya kooxda daacish dhanka kalena ruushiya ayaa mashquul ku ah ka caawinadda dowladda syriya dib ula wareegidda bariga magaalada xalab iyaga oo ku qasbay ilaa iyo konton kun oo ruux oo rayid ah inay isaga cararaan guryahooda labadii maalmood ee lasoo dhaafay major generaal igor kudsen waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushiya
After civilians exit, the Syrian army will continue its operation to free Aleppo neighborhood.
markay ka baxaan dadka rayidka ah ciidamada suuriya waxa ay sii wadi doonaan howlgalka xoreynta magaalada xalab marka waxay noqon doontaa laba arrin midood in maleeshiyaadka halkaasi laga saaro ama in la burburiyo madaxweynaha dalkaasi syriya bashaar al asad ayaa u aqoonsan dhammaanba kooxaha ka soo horjeeda maleeshiyaad argagixisa axaddii xogeeyaha difaaca ee dalka britain michael fallon ayaa waxa uu ku baaqay in la sii wado dadaalada ruushiya lagaga joojinayo dagaalka ka dhanka ah xooga mucaaradka ee syriya We keep appealing to Russia to use its influence to get this civil war stopped, to help us rebuild Syria with a genuinely.
waxaan u baahannahay inaan sii plural and wadno codsigeenna ku aadan ruushka si uu u adeegsado saamaynta uu leeyahay si loo joojiyo dagaalka sokeeye islamarkaana uu naga caawiyo dib u dhiska suuriya iyo helidda dowlad loo dhan yahay taasoo isu keeni karta dhammaan shacabka suuriya markaasi waxaan awoodi karnaa in aan tallaabo ka qaadno kooxda daacish madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu burburin doono kooxda daacish laakiin aanu ku lug yeelan doonin dagaalka sokeeye ee ka socda dalka syriya Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaad kala socotaana waa v o a Washington
waa hagaag dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada xubintii dooda gaabnayd waxaa noo soo diyaarisay waryaheena muqdisho seynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa isku raacay dhowaan in xildhibaanada baarlamaanka cusub soomaaliya la dhaariyo shaniyo tobanka bisha doorashada guddoonka la qabto labaiyo labaatanka bisha tan madaxweynahana ay dhacdo sideed iyo labaatanka bishan diseembar iyada oo doorashooyinka meelaha qaar aan weli lasoo gabagabeynin haddaba dhowrka maalmood ee dhiman ma lagu dhammayn karaa isqabqabsiga iyo muranada jira xilli weli saddex iyo tobanka bisha aynu ku jirno ay mar kale ku kulmayaan muqdisho hogaamiyaasha madasha qaran waxaa dooda igala qaybgalaya aamine maxamed ismaaciil iyo yuusuf maxamuud maxamed oo aada ula socda dhaqdhaqaaqyada arrimaha doorashooyinka dalka ka socda waxaana hadalka ku horeysay aamine maxamed aniga aragti ahaan markaan ka hadlo waxaa ra'yigaygu yahay inaan lagu dhammayn karahayn muddada gaabana yari hadhay doorasho xildhibaanadii oo lasoo dhammaystiro oo aan weli gobolladii ka imaanin lana magaaladana soo wadagelin la lisgaraynin aan la diiwaan gelinin oo ayan doorashadii soo xaadirin inaan lagu dhammayn karahayn oo goboladiina ka soo gelin halkana laga diyaargarayn baan anigu ra'yigayga uu qabaa ra'yigaygu wuxuu qabaa maadaama ay waxaanu ay badan tahay muddadiina gaaban tahay sidaas darteed aan loo dhammayn karahayn in la doorto sideed iyo labaatanka hawsha la gabagabeeyo oo laga falaxasho
waad mahadsantaa aamina dib baan kugu soo laabanaya haye yuusuf aragtidaada waxaan qiyaasaa saddex boqol iyo labaatan iyo sagaalka mudane ee wax dooran lahaa haddii shan iyo tobanka bisha sida loogu talagalay inta hadda bannaanka taagan oo boqolkiiba siddeetan ka badan waxaan rajaynayaa shan iyo tobanka waa dhaaran karaan waa one day oo kaararkii qaadan karaan ilaa iyo shan iyo tobanka ilaa iyo labiyo labaatanka waa dhegaysan karaan xataa khudbooyinka dadka u taagan inay noqdaan guddoonka baarlamaanka labada aqalba marka ani waxaan qabaa wax weyn oo hadda dhima maba jiraan hoosh waa gabagabo waana suuragal ka bisha in la qabto doorashada madaxweynaha waad dhegaysanaysaa dooda yuusuf wuxuu qabaa in haddii dadaal badan loo galay in waxaan oo dhan ay ku hirgeli karaan haya aday aragtidaada horta anigu waxaan qabaa inayan dhammaan ahayn waayo dhibaato badanaa jirta gobolladii weli lagama soo dhammaanin khilaaf badan baa jira dad musharaxeen ahayo kuraastoodii la boobay oo la xoogay oo la handaday baa jira ilaa iyo haddana dacwadii lama gelin dhowr iyo lixdan kiis oo dacwo ah ayaa waxay taallaa guddiga khilaafaadka taalla sidii naloo sheegay wax laga qabtayna ma jiraan inta khilaafaadka la qabanayo dacwadu ay gelayaan dacwooyinka ay gelayaan haddii la yidhaahdo ha la qabto wax suurtagelaya ma aha mana ku habboona waa jugjug meeshaadii joog meeqa intii hore oo dhan oo dib loo dhacay tanna inay dib u dhacdo unbaa suurtagala waayo waxay ma noqonaysaa haddii ilaahay idamka ka dhigana mid maalintaas dhacaysa doorashadu aniga ra'yigayga iyo maskaxdayda midnaba ilama aha waad mahadsan tahay yuusuf waad degaysatay aragtida aamina siday taa kula muuqataa
waxa dhimanaba iska koobanba waxaa ka mid ah sida hadda khilaafka oo la leeyahay saddex kursi macnaha haddiiba ay joogaan saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal boqolkiiba toban lay dhimantaha waa soddon iyo laba xildhibaan inta kale ay joogaan waa laba boqol iyo sagaashan sagaal ay taagan yihiin waa doorashadaas inay ansaxmayso ilaa dastuurka waxaa noogu qoran majaranso inay haddii joogaan saddex meelood laba haddii la heli karo inay qabsoomi karto haddana waxaan aaminsanahay xildhibaanada inta badneed oo soo baxday oo marka laga reebo hadda aqalka sare konton iyo afar waa afartan iyo saddex muqdisho inay muqdisho joogaan iyo aqalka hoose intooda badneed inay muqdisho joogaan gobolada wandeya diyaarad looga soo qaadi kara waxweyn maa kaararka inay qaataan sidii xogayaha guud ee baarlamaanka uu sheegay kaararkoodii la siiyo iyo aqoonsigooda shan iyo tobankana waqti sii fursad dheer waay waxaan rajaynaynaa in intii laga gaaraa labiyo labaatanka xataa laftigeeda ay doorashadii la mixir muulaa socotaa soodkoo dhaca marka dacwooyinkan la leeyahay guddiga khilaafaadka yaallo ee guddiga khilaafaadka waa yaallaan laakiin waxaa la rabaa qofka xildhibaanka ayagaaba joogaba meesha loogu soo baasgareeyey ayaga guddi khilaafaadaha joog lama dhihin qofkan waa soo gudbay laakiin laguma dhawaaqi karo qofka haddii lagu dhawaaqo oo la yidhaa xildhibaanaad tahay saacaddaas musharax nimadiisa kaga gudbay oo la geliyey haddana maanta in laga daba yimaada la yidhaa dacwa loo haystaa laftigeeda waa waxawaaye inta dhammaan lasoo qabta dhan waxay noqonaysaa halbacad lagu listaa suuragal maaha in dib loogu laabto haye aamina waad maqlaysaa dooda yuusuf maxaad adigu u aragtaa caqabado badan oo dhan baa jira caqabadana ilaahay baa horta xallin karaya laakiin haddii daacad layahay wax badan baa la qaban lahaa oo dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeya oo shacabka matelaya ay qaban lahaayeen laakiin waxaa ku jira cagajiid iyo musuq maasuq hadheeyey meel walbaba gobolada doorashadu ay ka dhacayso giddi musuq maasuq hadheeyey waayo beel soo taagan baa la xoogayaa oo kursigeedii qolo kale qaadanaysaa dhibaata ka dhacaysaa waad ogtahay in dad ku dhintay oo lagu naf waayey waad ogtahay in khasaaro badanu gaadhay oo gabdhihii laga booday booskoodii laga wada xoogay waad ogtahay aad in ayan dhibaato yaro ayan meesha ka dhicin dhibkana ilaahay baa xallin karaya laakiin innakaa gacanteenna ku keensannay sidaas darteed iyo mid lamida doorasho labaatan iyo sideedda bishanaynu ku jirno ma dhacayso sidaas darteeda waayo maskax baa la rabaa ra'yi baa la rabaa waxaa jira waxyaabo badan oo oo xallis raba waad dhegaysanaysaa yuusuf dooda aamina waxay qabtaa in haddii aan hadda xal la gaarin arinta eh, sideedii howsha loo dhaqaajiyo cawaaqib xumo inay ka dhalan kar adigu ma u aragtaa mid ah may uma arko sababtoo ah een, hadda waxa- hadda waxaan malaynaa kiisaska ay ka hadlayso waa ilaa shan ilaa lix kiis saddexda kursi oo puntland looga ha- laga hadlayo iyo tii wasiirka cayaaraha iyada laftigeeda go-aanay ka gaareen guddiga doorashooyinka marka in li- shan kursi somalilan ay u xanibnaato ama saddex kursi loo xanibnaato suuragal maaha doorashadu waa inay sideed iyo labaatan ka dhacdaa Ee, saddex iyo tobankan madasha waa ballansan yihiin haddii lagu guulaysto ka waran in isla maalintaas la xaliyo waa faa'iido marka waxaan dhiqa waxaan qabaa aniga een, ee, kaas haddii xataa ay ku heshiin waayeen dib inay u dhigtaan laakiin inta taagan inay ay howsha inay fuli karto marka saddex qofoodna cid madaxweyne ma ka dhigi karto cidna madaxweyne uma diidi karto haye aamina maya khilaafaadka marka ugu horeysa in la dhammaystiro weeye meel keliya puntland keliyana kama taagne baydhabo ka taagan yahay galmuduguu ka taagan yahay ee, hirshabeelluu ka taagan yahay magaalada kismaayo midaan ahayn oo uusan dood hadda dacwadeedu ayan oolinu ma jirto dacwooyinka ha la dhammaystiro afka waa la iska yidhi sideed iyo labaatanka sideed iyo labaatanka horta ilaahay xaggiisa haddii ay ka qorantahay la waayi maayo laakiin ra'yi baa la rabaa iyo maskax baa la rabaa war maa noqon kartaa intaa wax ma ku dhammayn karnaa haa waa ku dhammayn karnaa ma kuma dhammayn karna miyaa waa sidii hore uun maalin mihii hore imise jeeraa lasoo gudbay oo lasoo gudbay oo la yidhi maalin hebel maalin hebel maalin midna wax qabsoomay ma laha oo hagaagay oo toosay inkastoo ay walaashay ay ku celcelisay waa dhab dhowr jeer inuu yiri madaxweynaha iyo dowladdaba ay ka dhawaajiyeen muddo hebelaa laga dhigaa muddo hebelaa laga dhigaa taasna waxa waaye layac hore usoo dhacay waaye haddana maalin walba layac haddaan kusoo jirno dowladnimadeena bishaki gelayso marka een, ani ra'yiga aan qabo waxay tahay boqolkiiba sagaashan ilaa iyo laga gaarayo ee, labaatan iyo sideedda xildhibaanada wax soo dhammaan karaan waxaa aaminsanahay markaan inay meel dambe oo, ee, xataa muddo dheeraysigii waa soo dhammaaday gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaan adigoo soo koobaya aamina anigu xalka waxaan ku- u arkaa ilaahay baa xalka nagu toosiyo rabbiga subxaana wa tacaala ha nagu toosiye waxaan hawsha tan in la galo laga shaqeeyo si daacada loo shaqeeyo qolooyin walba shaqadooda qolo walba shaqay ku aadan tahay oo loo doortay inay qolo walba shaqadeeda si daacada oo cadaalada oo aan musuq ku jirin inta ilaahay ka cabsadaan inay u qabtaan oo lagu dhameeyo hawsha lagu dhameeyo si aynu u gaadhno labada labaatanka labada kun iyo labaatanka doorasho cadaalada oo dadweynaha iyo shicibka iyo bulshada soomaaliyeed ay u gasho loogu horseedo loogu horseedo ee, maantana inta dhimana la la dhammaystiro loona istaago shaqada sidii dardar loo gelin lahaa oo loo qaban lahaa haddii ayaan dhicin de maxay ka nuugaysaa maxayse ka nuugaysaa de waa jugjug meeshaadii joogo ugu dambeyn haddii aad hadalka qaadasad yuusuf muxuu xalka kuula muuqdaa Een, horta ilaaha mahadle mar kale v o da waa mahad celinaa iyo walaashii dooda kula jirta aamino Een, marka kale waxaan si kaftana aan ugu jeedinaa dowladda dowladda ma magac fiicanay hor ula baxday dadban waaye marka dadban madaxweynaha dadbanoo waxaan kaa codsanaynaa magacan dadban inaad meel saartay adiga laftigaada sababtoo ah baarlamaanka waa dadban yahay ee, ra-iisul wasaaraha waa dadban yahay sidii eh, magaalada ku jirto waaye laakiin waxaan codsanaynaa in kelmaddaas ay noqoto kelmad ee, aad dhaqdid madaxweynaha oo ku soo baxba shaqsigu raba ha ahaado laakiin waxaa dhibaato ah inay mar walba soo noqdaan magaca ma fiicna dadbanta sababtoo ah dadban waxaa waaye waxaan la arkayn waaye marka waa in waxaan rajaynaynaa dowladdan inay dadban ka baxdo ay magac cusub la soo baxdo sababtoo ah dowladdu waxay lagu dhisay hab dadban marka anigoo kolley waxaan dhihi lahay ee, sideed iyo labaatanka waxaan rajaynaynaa madaxweyne aan dadbanayn oo toos inuu soo baxo xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay yuusuf maxamuud maxamed iyo aamine maxamed ismaaciil inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo saynab abuukar aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii qurbe iyo sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa shir magaalada nashville ee gobolka tennessee ee dalkan maraykanka uga socda qeybaha sida gaarka ay u qusayso ee arrimaha dadka soo galootiga ah shirkan ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo amaba ay soo qabanqaabisay hay-adda la yidhaahdo national partnership for new americans waxaana looga hadlaa xaaladaha dadka soo galootiga isdhex galkooda shaqo abuurka iyo horumarintooda dalkan maraykanka waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horeeya marka la eego dadka soo galootiga ee ku nool haddaba soomaalida ka qayb galaysa shirkaasi waxaa ka mid ah cabdirashiid sheekh cali axmed oo isagu ka socda magaalada minneapolis maamulkeeda amaba maamulka degmada minneapolis cabdirashiid bal soo dhowow ugu horeyntii kulanka iiga waran soomaalida si gaara soomaali maraykanka waxaa ka quseeyo waa mahadsan tahay sahra si gaar ah wax gaarahoo soomaalida maraykanka aan dhihi karo si gaar ah soomaalida uga quseeya ma jiro laakiin soomaalida waxay ka mid tahay mujtamac weyn oo soo galooti ahoo waddankan soo galay oo waddankan waxaa waaye soo galooti ku ah ama immigrants ama qaxooti waxaa ratidba ku dheh mawduuca looga hadlo shirkaana waa shir sanadlo ahoo sanad walba looga hadlo sidii dadkaas soo galootiga la qabsi ay waddanka ula sameyn lahaayeen xagga shaqada waxbarashada waxyaabaha kaleeto ijtimaaciga way u noqon lahaayeen macnaha dad jooga waddankoodii oo kale waa gartay marka marka qof uu soo galo waddankan sidee ayuu bulshada u dhexgeli karaa luuqadda u baran karaa nolosha ula qabsan karaa waddankan dhaqamadiisii dadkiisa uu fahmi karaa muhiimadda ugu weyn inay taasi tahay ayaan filayaa inta kulanka uu socday waa sidaa u sheegtay zara saa u sheegtay waaye soo shirka wuxuu furmay shala oo december kow iyo tobankeeda ay ahayd wuxuuna dhammaanayaa arbacada oo afariyo tobanka december ay tahay marka waa sidaa u sheegtay waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadlo waxay tahay sanad walba waxaa lasoo bandhigaa waxyaabaha horumarka ah ee dadka soo galootiga ah waddankan ay ka sameeyeen iyo sida ay kaalin lixaad leh uga qayb qaataan dhan walba oo horumarka waddankan ka jira ah marka tusaalooyin dhabaa lasoo qaataa dad horumar weyn bulshada ka dhex sameeyey baa la keenaa oo xataa meelaha lagu daraa doodaha qaarkood inay ama hogaamiyaan ama ay ka hadlaan markaas kadibaa waxaa loo soo daadegaa in laga hadlo caqabadaha jira iyo sidii caqabadahaas looga looga doodi lahaa marka waxyaabaha sanadkan aada xiisaha ulahaa waxay tahay decembertii lasoo dhaafay markii shirkan la qabanayay new york lagu qabanayay doorashadii maraykanka sanadaa ka harsanayd madax badan oo musharaxiintii xilligaas ahayd shirkay nagala soo qayb galeen hadda laakiin waddanka dhan buu u jihaystay oo madaxweyne iyo nidaam baa la doortay marka cabsi badan oo ku aadan maamulka cusub sidee buu ula dhaqmi doonaa dadka soo galootiga ahaa u moodaa inay shirka bilowgiisii ilaa hadda ay haraysay ilaa inta uu ka xarmi doonana ay sii haraynto waa gartay marka aad soo qaadato maamulkan cusub ee madaxweynaha hadda la doorto ee talada la wareegi doono guud ahaan marka la gaaro bisha janaayo ayaa lagu soo qaaday kulanka iyo sida ula shaqeyn doono dadka soo galootiga maxaa si gaara looga hadlay oo kale haddaad soo qaadato waxaa si gaara loola looga hadlay weli ma jiro dadka dawladda matalayay oo shirka ka qayb galayay oo dhan weli waxay matalayeen oy ka tirsan yihiin dawladda macnaha ama maamulka madaxweynaha xilkiisa hadda sii dhammaanaya obama marka weli kama soo qeybgelinin dad maamulka cusub ee trump matalaya laakiin dadka ka hadlay oo dhan ama kuwa lasoo doorto ha noqdo ama kuwa dawliga oo dawladaha u shaqeeya ha noqdaan ama kuwa organizationada iyo hay-adaha ka shaqeeya macnaha si gaara ula shaqeeya dadka soo galootiga ha noqdo intaba waxaa la isku wada raacsan yahay bal in la fiiriyo waxaa waaye dhaqamada iyo dabeecadaha maamulka cusub uu la imaado laakiin inaan la fariisan oo aan la isdhigan waddankan xilka wuu wareegaa waa la isku kala bedelaa laakiin dhaqanka iyo sharciga iyo valuega waddankan uu leeyahay marna ma isbedelo marka waxa waaye in dadka loo tuso waddankan waddankiini waaye valueganna waa value maraykanka waddankan d n a giisa baa wuxuu ku dhisan yahay immi- immigrants iyo soo galooti marka taasaa u muudaa halkaas in si fiican dadka loo baraaruji loo baraarujinayay oo muhiimadda ay ahayd hadal madaxweyne obama horey uu u yiri oo ahayd haddaadan dadka native americanka ahayn oo maraykanka aada joogtid meel unbaa ka timid marka dadkan kale oo ayaga laftirkooda isku arka inay dadka ka xigaan dadka kale way un ka soo horreeyeen maahane kama xigaan kulankan ma kulan sanadle oo sanad walba la qabtaa mise waa kulan doorashada haatan markii madaxweynaha cusub lagu doortay ra'yiyadii iyo hadaladii doorashooyinkii waxyaabahaas lagu maqlaayay kadib keenay in looga hadlo En, shirkan waa shir sanadle ah oo sanad walba bisha December dhaca en, wareegana oo marba magaalo lagu qabto En, marka waa shirka ugu weyn oo waddanka maraykanka ka dhaca oo looga hadlo arrimaha en, dadka soo galootiga iyo dadka soo galootiga macnaha en, horumarka ay sameeyeen caqabadaha soo wajahaya intaba mar walbana waxaa caado ah in shirka ay fito ama shirka macnaha en, uu furo magaalada martida loo yahay qofka meeyarka ka ah oo waxaa furay en, shirka en, meeyarada magaalada nashville ee hadda aan joogno dad lasoo doortay iyo dad aan lasoo dooran intaba way ka wada hadleen laakiin dadka ugu magaca weyn oo ka hadli doona waxaa ka mid a david maliban oo ah en, madaxweynaha ama c e o-ga hay-adan international rescue committee oo ah hay-adaha humanitarianka caalamka midda ugu weyn xagga resettlementiga maraykankana hay-adaha ka jira oo resettlementiga midda ugu weyn ase david malibanna uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee ingiriiska baa inoo ka mid a dadka ugu waaweyn En, marka waa shir sanadle ah aad baan kaaga mahadcelinayaa wakhtigaaga cabdirashiid waa mudan tahay zahra cabdi axmed barnaamijkii qurba oo aynu ku egno xubintaasina waa naga intaa maanta ee nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii qurba nuur oo haye markaana kaalmihii sugaanta falastiin ee waxaan dhegeystayaasheenna usoo qabanay codadkii nimcaan hilaac iyo asmaaloof heestii sagotis
sawtiyaanku yaaliyo galinaan ku sugu jiray anigoo gayaankiyo asmahay gabadha kula simaye
amba ku cashareenkiyo waan qabay gubtaayadoo dar madoobe madoobe madooba kula simi miyaan hilac sheeka kaba guray
sawdii ka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba kuu hawaynayd goorba kuu hawaynayd
kalgacaylki maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhigagafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
sawdigii ka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba kuu hawaynayd goorba kuu hawaynayd
kalgacaylki maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhigagafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaagiyo soorin garashada
heestaasi aadka u macaan waxa ay gebagabo u ahayd idaacaddeenna fiidnimo waxaa halkaan idinkala socodsiinayay falastiin axmed imaani anigoo ah nuur xasan nuur dhegaystayaal tan iyo berri aroortii lixda iyo barka subaxnimo waa v o a oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan
Waa naf garasho weyda go'aan go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilan gaadii horee